markana waa barnaamijka xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur waa kuwan
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana daadihinaya ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur buqaale ibraahim warqadda ugu horreysa noo soo qabo hooyo raaxo cadde iyo waxay yidhaahdeen adeer cabduqaadir cilmi iyo maxamed cabdiraxmaan iyo axmed cabdiraxmaan iyo sacdiye cabdiraxmaan saado cabdiraxmaan xaawo cabdiraxmaan onsal cabdiraxmaan iyo suuban cabdiraxmaan iyo ugaas xasan bashiir saciid iyo xuseen maxamed guuleed liban maxamed shirwac dhammaan ilmo cabdiraxmaan waxay hambali jecel yihiin inay gaarsiiyaan sawdo cabdiraxmaan iyo saygeeda saadiq oo gabarh ay ugu dhalatay gaalkacyo ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin gabadhaasi maxaa ugu ducaynaysaa waxaanu leenahay adeer noqotii dalkeeda diinteeda iyo nafteedaba anfacda ibraahim dhambaalka iigu horeeya waxaa soo diray dadka kale ah macalin khaalid yuusuf jaamac iyo macalin xasan cabdi albasri macalin cabdulaahi shaqlane macalin bashiir sheekh maxamed iyo macalin cabdisalaam sheekh cismaan macalin maxamed sheekh cabdilqani xaaji macalin cabdulaahi aadan caduur maama caasho oogle iyo maamo jawaahir maxamed maama jawaahir axmed maama xaali cismaan iyo saade yaasiin jaamac faadimo sheekh cabdiweli sheekh ubx ismaaciil iyo xubi aadan jaamac xanaan jaamac cali xabso sheekh axmed iyo ceydiruus cabdikariim axmed cabdi shire yaasir sheekh cabdikariim iyo axmed yare cabdulaahi ismaaciil barkhad macalin ciise dawaaf macalin jaamac iyo maxamed sheekh axmed khaliif maxamuud muuse iyo xasan xuseen dhammaan dadkan oo kala jooga baa layidhi hargeysa wajaale kanada burco garoowe gaalkacyo ufeyn boosaaso dangoranyo qardho iyo eyl waxay halkan hambalyo aroosay uga dirayaan aadan maxamed xasan iyo marwadiisa guddoon aadan jaamac oo arooskooda uu ka dhacay gobolka togdheer ducaduna waa xaggiina noqda kuwii isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin heesta ugu horraysa nuuren dhegaystayaashan u soo qabanayna galabta waa hadmaan hoy wada gelaynaa waxaa wada jir ugu luqeeya xuseen shire iyo fawsiya fanka dhegays wacan
haweenkii haybad wacan ufano ufano ufanaysa makahoodhanka kuwa himiya had iyo jee ku hamiya haweenkii haybad wacan ufano ufano ufanaysa makahoodhanka kuwa haybiya had iyo jee ku hamiya hareer layskama maree iboy iboy iboy idisaha kalkacalay hareer layskama maree iboy iboy iboy isaha kalgacale aduu kugu hagaye aduu kugu hagaye ruxibatiisaha hadlee jacaylba igu habsaday habsaday heeriyada suray naftaadu hadiyay hadmaan hoy wada galaa ruxibatiisaha hadlee jacaylba igu absaday absaday heeriyada suray naftaadu hadiyadii admaan way wada galaa
Dumar ka way ku haamiyan, hubkiyahu ganacsiga.
soomaaliyeed dhakiyo dhakiyo dhakiyo buraca hodanka adanka halacsado dadkuna waa idhiira hablaa soomaaliyeed dhakiyo dhakiyo dhakiyo buraca hodanka adanka halacsado dadkuna waa idhiira mama horeba ahay gabdhaha gabdhaha gabdhahataan hoy ku jirin harub haantaan lahayn midkoodna arrima male mama horeba ahay gabdhaha gabdhaha gabdhahataan hoy ku jirin harub haantaan lahayn midkoodna arrima male ruuxibadiisa ha hadle jacaylka igu habsaday habsaday heeryada isuray naftaadu hadiyadii maan hoy wadaagalaa ruuxibadiisa ha hadle jacaylka igu habsaday habsaday heeryada isuray naftaadu hadiyadii maan hoy wadaagalaa
haddaan hoy wadagelaynaa codadkii xuseen shide jaamac iyo fawziyo fanka ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaarada nuur haya daandureyo waxaa gacanteyda ku jirta hambalyo aroos waxaana lagu bilaabay marka hore waxaanu salaamaynaa shaqaalaha v o e da gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha waan idinka guddoonay saaxiibayaal waxaa diraya dadka kale ah hooyo xaawo xirsi cabdi iyo aaba cabdulaahi xuseen maxamed ruweyda cabdulaahi xuseen iyo asma cabdulaahi xuseen iyo isra cabdulaahi xuseen iyo dhammaan ilmo cabdulaahi xuseen dadka kale oo diraya waxaa ku jira cabdinaasir xirsi iidle amiin yuusuf khasaaro axmed weli xuseen maxamuud daandureyo waa wariyaashii muqdisho oo aanan kala harin ibraahim maxamed aadan ayaa ku jira iyo cabdulqaasim macalin axmed iyo cabdilatiif xuseen samatar farxiye maxamed khayre cabdulqaadir maxamed cabdulle okey waa wariyaheenii muqdisho leylo muuse sheekh madoobe iyo canab maxamed yare xanad cali guuleed aweys xaaji nuur aarki iyo dhammaan wariyaasha magaalada muqdisho waxay hambalyo kal iyo laab ah ay u dirayaan maxamed cabdulaahi xuseen iyo gacladiisa raxmo cali salaad oo rooskuoda uu ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha isku waara ubad kheyr qaban kala hela aamiin aamiin ayaanu leenahay waa hagaag waxaa noo baaqaya zaynab xaaji maxamed iyo farduuse sheekh cabdiraxmaan cabdulaahi iyo amiin yuusuf khasaaro iyo axmed maxamuud dhicisow iyo cabdilatiif xuseen samatar xasan maxamed daahir iyo cabdifataax macali nuur iyo cabdinaasir xirsi iile iyo xaaskiisa wiilo cali bulxan iyo dhammaanba caruurtooda yusra cabdinaasir xirsi iile iyo almas cabdinaasir xirsi iile iyo ayaan cabdinaasir xirsi iile ahlaam cabdinaasir xirsi iidle iyo sayid cali cabdinaasir xirsi ciidle dhammaanna waxa ay leeyihiin waxaan jecelnahay inaan bogaadino taaniyadna aan gaarsiino cabdifataax macalin shukri iyo basre yuusuf seed oo magaalada muqdisho ku aqalgalay waxayna leeyihiin arooskan allah ka dhigi mid aad kala kulantaan farxaad ee baraheda kale si ubad qarqaba aamin ayaan leenahay haatanna kaalimihii heesaha waxaanu dhegaystayaasha usoo qabanay heesta waqti iyo fanaanada hani u k
yaani utu weheshela Waqtaa iwadeemiyan, cillada ihelmoodila, naftoon isla hadali oo dhan, miyaan utu weheshelaa asaaga inaan ka hadho niyuu waayuhu ibaday niyuu waayuhu ibaday asaaga inaan ka hadho niyuu waayuhu ibaday niyuu waayuhu ibaday Yeah. Dartood ku timee Ano samir sida miyuun adunku ida hiilinayn kardarada naftigu ila yimin miyaan abalkiisi guday ano samir sida miyuun adunku ida hiilinayn kardarada naftigu ila yimin miyaan abalkiisi guday murugadii amaha tidhi miyaan aqbalaa konuun miyaan aqbalaa konuun murugadii amaha tidhi miyaan aqbalaa konuun miyaan aqbalaa konuun
wakhti iyo codkii aan u k ayaan intaas ku dhaafinaa dhankii dhambaalada nuur hay dhambaalka gacanteeda ku jira daanduray waa tahniya dhalasho waxaana diraya dadka kale ah hoysayne maxamed nuur iyo aaba cabdulaahi gargaar cabdirasaaq maxamed cali dabci iyo cabaas maxamed cali nimco maxamed nuur cadaawe cabdisalaan macow iyo xuseen maxamed guuleed liibaan maxamed shirwac ugaas xasan bashiir iyo cabdulcasiis cabdulaahi daahir saciid macalin bashiir faranuug iyo nicaam jaamac abshir maxamed nuur tifow iyo shaafici cali cabdiraxmaan iyo asxaab kale oo aad u tiro badan baa laleeyahay waxaanay tahaniyo dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan shamse maxamed cali iyo maxamed cabdulaahi gargaar oo wiil uu ugu dhashay magaalada baydhabo waxaa loo bixiyey cabdimaalig maxamed cabdulaahi waxaanu leenahay adeer soo barbaar noqo kii dantiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay nuur dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo xaliimo cali maxamed iyo abti cabdulaahi cali maxamed cabdibanaan ku magac dheer iyo xaaskiisa aayo faadumo maxamed iyo carruurtooda abooto faayi maxamed maalin iyo maxamed muuse jilcow iyo xaaskiisa zahre maxamuud iyo carruurtooda cabdulaahi xasan nuur iyo xaaskiisa raxmo macalin axmed iyo carruurtooda maryan xasan nuur iyo seegeeda maxamed sheekh xasan iyo waxay yidhahdeen zahre xasan nuur iyo seegeeda daahir xaamud xasan iyo carruurtooda iyo nuur xasan nuur iyo xaaskiisa maryan muxidiin iyo gabadhooda iyo raxmo xasan nuur iyo carruurteeda dhammaan reer xasan nuur gacal waxay hambalyo gaarsiinayaan nimco xasan nuur iyo cabdiraxmaan sheekh maxamuud gurbiye oo wiilu ugu dhashay kow iyo tobankii bishan oktoobar magaalada jowhar wiilkaas oo loo bixiyey anas waxaan leenahay anas noqo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisaba anfaca
haatanna kaalimihii heesaha ibraahim adigaan ku daayay heestan
Ya salaam dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa kaan hilow u qabo oon haweystay
walle waa hees cajiib ah inta aanan maqal heesta ereyada ma ka garta hilib meel yaallo hunfeyna waa hee ulahaada Lahaaday. waxaa ku luqaynaysa fanaanada luul jaylaani
sida hooska janaadka le aasiila ku joogaaye hadalkiisa manaan unala waa kubageesahaaye ilmeelyaade uu faydani waa olocadaaye anta waa hambalyadii shankar foom hey fadhiiska hele amiga miyaasku yaale har iyoone habeen waa ku dibaaye hey fadhiiska hele amiga miyaasku yaale har iyoone habeen waa ku dibaaye
heestii hunfey iyo luul jalaan ayaan taas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa nuur dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo cafiifo macalin cabdulqaadir maxamed cusmaan maxamed iyo bishaare cusmaan maxamed iyo haajiro cusmaan maxamed iyo cabdiraxmaan cusmaan maxamed iyo faadumo cusmaan maxamed zaynab cusmaan maxamed firdowse axmed xasan iyo cabdi sankuus maxamed iyo xuseen cabdi sankuus iyo waxay yidhahdeen hooyo nuuriyo axmed aabe xuseen axmed iyo deerin xuseen axmed iyo aadan xaaji nuunow iyo maxamed macalin axmed maxamed dheere iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin taaniyo dhalasho inay gaarsiiyaan maxamuud cusmaan maxamed iyo daynabo xuseen axmed oo wiil ugu dhashay gobolka baay xaafadda wadajir waxaana wiilkaas aan leenahay bay yidhaahdeen allaha ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay dhambaalka gacanteeda ku jira waa tahniyad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah maxamed shariif maxamed nuur iyo jawhare maxamuud ow xasan rayaan maxamed shariif iyo cabdulqaadir maxamed shariif raxme maxamed shariif iyo cabdicasood maxamuud cali xirsi iyo dhammaan maamulka macalimiinta iyo ardayda iskuulka big ben school of english ee ku yaala baaliyari caasimada jabuuti gaar ahaan xaafadweynta balbala waxa ay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan yuusuf maxamed cumar iyo marwo naadis weli oo wiil uu ugu dhashay magaala jigjiga wiilkaas waxaa loo bixiyey xamse yuusuf maxamed cumar xamse waxaanu leenahay adeernoqo kii dalkiisa diintiisa iyo naftiisaba anfaca aamiin waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray siidow xaaji ibraahim mukhtaar xaaji ibraahim iyo rashiid ronow mursal iyo mukhtaar daahir dhure iyo maxamed kuule macalin iyo xaawo cabdiguur iyo maxamed deeq iyo waxay yidhahdeen maxamuud maadey iyo mukhtaar daahir dhure iyo bakar buulo cali iyo elyaas cabdulaahi iyo cali macalin cali john iyo ciise xasan ibraahim iyo aadan xaaji nuunow iyo maxamed nuurow iyo kamaal cabdirasaaq gesdeer dhammaan asxaabtaasi waxa ay jecel yihiin inay taanid u diraan daahir xaaji ibraahim daahir gaabow iyo qureysho maxamed yare oo gabar ay u dhalatay oo ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed waxtarta aamin ayaan leenahay dhammaalkanna waxa uu naga soo gaaray nimcaan jaamaca maxamed iyo yaasiin jaamaca maxamed iyo cali aadan maxamed qadar sulaymaan maxamed iyo aamine aadan maxamed iyo gurey aadan iyo maxamed ciise maxamed iyo maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir cabdi maxamed diiriye iyo dhammaanba waxay yidhahdeen reer maxamed diiriye waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna taaniid gaarsiinayaan maxamuud aadan maxamed iyo zaynab maxamed xaashi oo wiil ugu dhashay gobolka togdheer waxaana ay leeyihiin ducaduwa xaggeena wiilkaas waxaan leenahay noqo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca waa tahay dhegaystayaal heesta kale aan idiin soo qabanayno waa doraato doraato maxaan ku doonay codadkii cabdulaahi cumar xarago iyo kiise xaajaad nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabataaye waa u dog dabataaye nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabataaye waa u dog dabataaye maxaan ku doonay daraato Dorado, Dorado, Dorado, maxaan ku doonay?
nin dabaalanayo rojinaayo daamu nin dabaalanayo rojinaayo daamu hadduu rogu darooro hadduu rogu darooro nin dabaalanayo rojinaayo daamu nin dabaalanayo rojinaayo daamu hadduu rogu darooro hadduu rogu darooro
ma dareema qoyaane dabkii cashaqu ma dareema qoyaane dabkii cashaqa maku gube maku gube maku gube maku gube maku gube maku gube ma dareema qoyaane dabkii cashaqu ma dareema qoyaane dabkii cashaqa maku gube makugube makugube makugube makugube makugube inta maqday dahab la muudiyey daraaday daraaday daraaday daraaday maxaa ku gadhi daraaday daraaday daraaday daraaday maxaa ku gadhi naxdinuu isla darsaane marka doonta degayso dadka saaran dusheeda marka doonta degayso dadka saaran dusheeda naxdinuu isla darsaane naxdinuu isla darsaane amba kama dambayne dabkii cashaqa amba kama dambayne dabkii cashaqu maku gube makugube makugube makugube amba kama dambayne dabkii cashaqu amba kama dambayne dabkii cashaqa
intaas ayaan dhegeystayaal kaga gudbaynaa doraato cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan daandureyo waxaa toddobaadkan ugu badan warqadaha dhalashada ee waxa aan hadda hayaa dhambaal tahniyad dhalasho waxaana daraya dadka kale ah suldaan axmed daacad wariye mahad bashiir xilif iyo sucaad cabdi warsame mursal geele iyo siciid nuur isaaq idriis cabdi khaliif iyo iidle macalin daahir doctor xuseen cabdulaahi warsame ayaan cabdisalaan xaashi iyo qadar duraan warsame sayid nuur daahir warsame iyo xamdi cabdi warsame sade faarax weero iyo axmed duraan warsame gumaas cabdi warsame iyo cadar weyl warsame nimco duraan warsame iyo siciid nuur isaaq deeq sheekh warsame iyo maxamed deeq geese laqe dhammaan dadkaas oo kala jooga dunida daafeheeda waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay la wadaagayaan baa layidhi abwaan mahad weyl warsame iyo marwadiisa aamine cabdi warsame oo wiil uu ugu dhashay degmada caabud waaq taariikhdu markii ay ahayd toddoba iyo tobanka bishan oktoobar labada kun sideed iyo tobanka wiilkana waxaa loo bixiyey shukri mahad weyl waxaanu leenahay adeer noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisba anfaca aamiin dhambaalkana waxa uu nooga yimid nuur weriye xakiin xuseen xasan iyo hooyo batuulo cusmaan fuundi iyo yasmiin jaamac iyo ansan axmed weriye maxamed cabdi maxamed lakiman iyo sharmaarke cabduqaadir jaamac iyo maxamuud axmed colojoog iyo waxay yidhahdeen xaawo axmed maxamed iyo fartuun cabdiraxmaan cabdulle iyo firdowso khaliif yuusuf iyo waxay yidhahdeen cabdirashiid bashiir maxamuud iyo hooyo salma maxamed shiiraar sumaya siciid khaliif iyo aanisa ismaaciil garaad iyo cawo maxamuud garaad iyo cabdicasiis maxamuud cabdi dhammaan dadkaasna waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan cabdicasiis ismaaciil garaad iyo shukri xasan saleebaan oo aroskooda uu ka qabsoomay sarmaayo gobolka suul waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku raya eebbana uu kala sii ubad qayr qaba aamin ayaan leenahay wada jiree nabadgala waa tahay daandureey dhankayga waxaan hayaa dhambaal ay soo direen dadka kale ah mawliid muuse maxamuud iyo maxamed shariif maxamed nuur maxamed askari iyo siyaad cabdi aadan waxaana ay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan axmed haashim khaliif ibraahim cadde iyo marwe shukri sheekh maxamed xasan oo laba gabdhood oo mataano ahay ay ugu dhasheen magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti mataanahaas oo loo kala bixiyey safwa iyo marwa yaa salaam waxaanu leenahay safwa iyo marwa dhambaalkaasi ayaana ugu dambeeyey daandureeyo dhambaaladii aanu haynay heesta ugu dambeysay ee barnaamijka aan kusoo xiriynana waa heesta hee ambiya yaa salaam waana codka fanaanka cabdulqaadir kaskey heestaas ayaan ugu dambaysay barnaamijkeenna waxaa barnaamijka wadadil idinkugu soo jeedinaya nuur xasan nuur buqaari iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
nafta arnida hogaamiso waxa uurka gube waa aamuskiyey nafta arnida hogaamiso waxa uurka gube waa aamuskiyey ma adkaysiba hufan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo ololahaa jacay ma adkaysiba hufan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo ololahaa jacay ma wabadaaba qadar baxdiyo taanigayaay ma wabadaaba qadar baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kunjeer nafku anta ubax ku sidee ubax ku sidee ilbiisaniyo ufayo xare eegan lahaa qalbi omanba hugul lahay ma wabadaaban qadayr baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kujeer nafku anta ubax ku sidee ubax ku sidee qalbiisaniyo fayo xareen eegan lahaa qalbi umanbaa nafastaysanba sidoo malin qaba nafastaysanba sidoo malin qaba wilmilaye aadayuu nafastaysanba sidoo malin qaba kulmeedaadayo nafastaysanba sidoo malin qaba kulmeelay ambag baanaho awadaalumayo ambag baanaho awadaalumayo lumayo ambag baanaho awadaalumayo maqorkiyo arkayda dadka kulanocan maqorkiyo arkayda dadka kulanocan ambiyaa أنبياء أنبياء أنبياء مقركيو أركيدا ددك مولاي نوعا مقركيو أركيدا ددك مولاي نوعا أنبياء أنبياء أنبياء أنبياء dhulug baa lahay ubadkiisa maa ma ilowsan tahay dhulug baa lahay ubadkiisa maa ma ilowsan tahay dhulug baa lahay ubadkiisa maa ma ilowsan tahay dhulug baa lahay ubadkiisa maa ma ilowsan tahay dhulug baa lahay ubadkiisa maa ma ilowsan tahay dhulug baa lahay ubadkiisa maa ma ilowsan tahay dhulug baa lahay ubadkiisa maa ma ilowsan tahay dhulug baa lahay ubadkiisa maa ma ilowsan tahay dhulug baa lahay ubadkiisa maa ma ilowsan tahay dhulug baa lahay ubadkiisa maa